halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ad ka dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaly com
barnaamijka dhallinyarada maanta
door wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba saacadduna haatan afrikada bari waxaay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waa maalin jimcaha kow iyo soddonka bisha disembar sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada iyo maantana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandule aad ku maqli doontaan dhegeystayaal barnaamijkana duhurnimo waxaa ka mida barnaamijka suyaalka dhaqanka oo aynu maanta ku eegayno dhaqanka haweenka miyiga marka guri cusub la yeeglaalayo
marka lasoo guursado gabadha marka lasoo guursado iyadoo haamaha tolata ay dhaansanaysa mooyaane waxay ka hor bilaabaan aqalka gogolka gogol baa la odhan jiray ardaaga reerkooda loogu iman jiray
kaalintii heesahana dhegeystayaal kama warra barnaamijka intaas oo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii oon idin akhriyo madaxweynayaasha maraykanka iyo ruushka jo biden iyo putin ayaa si daacada telefoon ugu wada hadlay shalay ku dhowaad muddo hal saaca iyadoo ay sii kordhayso qayladhaanta ku saabsan dhismaha ciidamada ruushka ee agaarka ukrain xiisadda kacsan ayaa dhowaantan sii xoogeysatay iyadoo kremlinkana ay xoojiyeen dalabkooda ku aadan kordhinta damaanad amniga ah iyo tijaabinta gantaalada hybersonic si markaasi ay u caddeeyaan dalabkooda la taliyaha putin ee arrimaha dibadda yuri yoshakof ayaa waxa uu sheegay in biden uu dib u xaqiijiyey hanjabaadda maraykanka ee cunaqabateynta cusub ee ka dhanka ah ruushka haddii xaaladdu ay kasii dabto ama timaado qabsasho taas oo putinna uga jawaabo buu yiri digniin isaga u gaar ah oo ah in tallaabada maraykanka ee noocaasa ay horseedi karto burbur xoog leh oo ku yimaada xiriirka labada dal yurushikof ayaa sheegay intaasna ku daray intaas ay noqon doonto qalad weyn oo markaasi keeni kara cawaaqib xumo isagoo intaasna ku daray in putin uu u sheego biden in ruushya ama ruushka uu u dhaqmayo sidii maraykanka u dhaqmi lahaa haddii hub la keeno agaarka xuduudaha maraykanka ciidamada ammaanka ee suudaan ayaa rasaas nool iyo sunta indhaha ka ilmaysiisa u adeegsaday dibadbaxayaal ku mudaaharaadaya caasimadda dalkaasi iyo meelo kaleeto kuwaasi oo iyagu ka dhana afgembigii bisha oktoobar iyadoo la dilay afar ka tirsanaa mudaaharaadayaasha sida ay ku warantay koox caafimaad oo dalka suudaana guddiga dhakhaatiirta suudaan ayaa bartooda twitterka ah waxa uu ku soo qoray in dhimashadu ay ka dhacday magaalada mataanaala khartuum ee umudurmaan iyadoo ay ku dhaawacmeen dibadbaxayaal badan kumanaan qof ayaa isugu soo baxay magaalada khartuum iyagoo garaacayay durbaanada islamarkaasina lulaya calanka suudaan waxaana ay ku dhawaaqayeen kacaan ciidanku waxa ay leeyihiin xerooyinka ay dhahayeen dibadbaxayaasha ayaa sidoo kaleeto dhagxaan ku tuuray ciidamada nabad sugidda iyo gaadiidka gaashaaman ee ciidamadu ay adeegsadaan door wanaagsan ayaa dhegeystayaal mar kale idin leeyahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa xalayto shir guddoomiyey golihiisa wasiirada xilli khilaaf uu u dhexeeyo isaga iyo madaxweyne farmaajo shirkaasi oo looga hadlay qodobo dhowra ayaa waxaa layskula soo qaaday dhacdadii dhowaantan lagu hor istaagay ra-iisul wasaaraha iyagoo oo ku tilmaamay falkaasi inuu ahaa mid isku day afgembiya waxaana dhowaantan loo magacaabayaa guddi baaritaan ku sameeya sida golahaasi uu sheegay waryaheena v o a muqdisho cabdicasiis barrow ayaa warbixintan arrintaas ku saabsan nooga soo diray muqdisho
sida lagu sheegay war ka soo baxay kulankii golaha wasiirada uu shir guddoominayay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxa uu golahu cambaareeyey dhacdadii toddobiyo labaatanka bishan diseembar ka dhacday xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaana ay ku sheegeen inuu ahaa iskuday afgembi ah dhowaanna loo saari doono guddi uu soo xulaya ra-iisul wasaaraha oo baaritaan ku sameynaya arrintan sida uu shirka kadib sheegay wasiirka warfaafinta soomaaliya cismaan abuukar dube qodobka koowaad waxa ay kaga hadleen si weyna ugu faaqideen inqilaabkii iyo is-hortaaggii xafiiska ra-iisul wasaaraha layskaga hortaagay toddobiyo labaatankii bishan golaha wasiiradu si wada jira wuxuu ka muujiyey inuu ka xog yahay arrintaa waxaanu ra-iisul wasaaraha ku taageeray mowqifkiisii ahaa in doorashadu socoto iyo shirka madasha qaranka kale waxaa la soo saaray oo shirka golaha wasiirada ka soo baxay in la sameeyo guddi soo baara sidii arrimahaasi u dhaceen iyo sidii laysoo hortaagay shaqada ra-iisul wasaaraha iyo ciddii is hortaagtay guddidaana waxaa soo magacaabi doonaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sidoo kale waxaa shirkan lagu meelmariyey xisaab xirka sanadkii laba kun iyo labaatanka kaasi oo ay si wada jira u soo gudbiyeen wasaaradda maaliyadda dalka iyo sidoo kale xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda soomaaliya waxaa shirka lagu ansixiyey caawa xisaab xirkii laba kun iyo labaatan ay soo gudbiyeen wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha guud ee qaranka si buuxda ayaa golaha wasiiradu isugu raacay ansixinta xisaab xirka sanadka
shirkan ayuu tilmaamay wasiirka warfaafinta in la yskula soo qaaday arrimaha amniga caasimada soomaaliya ee muqdisho iyadoo ay ka howlgeli doonaan ciidamo isku dhaf ah kuwaasi oo sugaya nabadgelyada sidoo kale waxaa la ayiday oo la taageeray qorshaha amniga caasimadda oo hore loo ansixiyey si loo derdergeliyo amniga caasimadda amniga caasimadda iyo qorshaha amniga caasimadda oo abuurayey guddi ciidan oo isku dhafa oo ka kooban dhammaan ciidamada qalabka sida derdergelinta ciidamada amniga iyo sugidda amniga caasimadda ayaa iyagana la taageeray oo la ayiday iyadoo hore loo ansixiyey iyadoo loogu talagalay dhammaan toddobiyo tobanka degmo in si deg dega looga howlgalo si ay inoogu dhacdo doorasho nabdoon oo xasiloon haddaba qodobada ka soo baxay kulankan xilli weli uu jiro khilaafka siyaasiga ah maxay ka dhigan yihiin waxaan su-aashaasi weydiiyey xasan mudane oo ah bare cilmiga siyaasadda afrika ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha muqdisho middan kaleo baaritaanka ah runtii waa waa waa arrin saxa sababtan waxay tahay haddii faraha laga qaado oo la aamuso waan sheegay dhaqan siyaasadeed cusub ayay noqonaysaa oo siyaasadda kusoo kororta hadhowna waxaa imaanaysa dowladaha cusub oo dhalan doona in xafiiska ra-isul wasaaraha iska dhaafiya kan madaxweynaha dhow ciidamo ay xeeran doonaan marka wax laga carara waxay tahay consequencega waxay dhahan ama resultiga ama waxaan inay noqdo wax wax yani yani hadday ii sheeg natiijo oo oo ii sheeg dhaqan siyaasadeed ama political culture waxay dhahan inay noqoto caadi ah siyaasadda caadi ka noqdo waxaasaa laga cabsi qabaa marka sababtigeena in baaritaan la sameeyo la rabo in la raadiyo waxa la yaraha isha xaqiiqda arrintaa ka dambeysa magaalada muqdisho oo ay hadda ku sugan yihiin madaxda maamul goboleedyada dalka waxaa weli taagan khilaafka madaxda sare lamase oga sida xal loo heli karo iyadoo beesha caalamkuna ay soo jeedinayaan in laga gudbo xaaladda taagan si fursad loo siiyo geedi socodka doorashooyinka soomaaliya cabdicasiis barrow v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa laascaanood noogu soo diray waryaheena cabdikariim olol
kulanti wacaana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeennii sooyaalka oo toddobaadkan aad idinka soo diyaarinay magaalada laascanood toddobaadkan waxaa marti noogu ah barnaamijkeena aamine cabdi axmed oo ka mid ah haweenka gobolka sool aamine ayaa nooga warrami doontaa haweenka iyo dhaqanka miyiga iyo magaalada sidoo kale kaalinta wanaagsan ay ku leeyihiin qoysaska xilliga gabadhnimada iyo marka ay hooyo noqoto aamin oo muddo aada u fura badan ku nooleed baadiyaha oo aan kula kulannay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ayaa ka sheekaynaysa waayaha dhaqanka haweenka qadarinta ay bulshada dhexdeeda ku lahaayeen iyo doorka wanaagsan ee barbaarinta qoyska ee dhanka miyiga iyo magaalada sidoo kalena gabdhaha kaalin wanaagsan looga siin jiray si ay qoyska u hantii lahaayeen dadka soomaalida oo ahaa dad reer guraaya ayaa dhaqankoodu waxaa mid ku tiirsan in gabadha lagu tababaro sida ay qoyska u maamuli lahayd xilliga ay noqonayso hooyo meel degan ugu horreyn amine ayaa inoo sharaxaysaa qaabka nolosha ee haweenka waxyaabaha ay ka xusuusato bismillaahi raxmaan raxiim waxaan anigu ku garaadsaday hooyaday oo reer miyii dhaqata iyo aabbahay oo reer miyii haysta dabadeedna hooyaday weelkay toli jirtay anigiina weelkii baan ka bartay weelkan tolaa hooyadayna weelkay toli jirtay dabadeedna dhaqanka reer miyugu dhaqanka reer miyugu waxa weeye islaamtu marka lasoo guursado gabadha marka lasoo guursado iyadoo haamaha tolata ay dhaansanaysa mooyaane waxay ka hor bilaabaan aqalka gogolka gogol baa la odhan jiray ardaaga reerkooda loogu iman jiray dabadeedna hararada gogolka la yidhaahdo ayay samayn jireen waagii hore dirinimo jirin gogol baa la odhan jiray hararka dabadeedna hararkaas oo isku joog la yidhaahdo ayay samayn jireen oo gogola gabadha ardaagooda ayaa laga sahamin jiray inay gabadh qoys joogsi tahay iyo in kale waxaa laga sahmin jiray gurigooda iyo ardaageeda ay ku nooshahay dabadeedna gabdhuhu ardaayaday isugu iman jireen hararada madowga ay samayn jireen maxay hayto midibo mid bay ugu dhigi jirto oo u qurxin jirtay halkaasay hararada ku samaysan jireen hararadu waa toddoba nooc waxa weeyaan gogol googoos isku joog waaxyaale toddobaale shanle saddexle saddexleha ugu liita oo ay dadku aqalka dhakada ka saaraan maxay ahay toy weelkana waxay samaysataa labadii haamood ay dhaanka ku raran jirtay waagii hore beri lama aqoon wax kale laguma dhaansan jirin dadka qaarna reer waqooyiguna wuxuu yaqaanay baa la yidhi qarbeed anigu intaan ku garaadsaday dadkeennan reer waqooyiga aan ahayna waxay yaqaaneen haamaha la tolo haamaha la tolo marka dhaanka gabadha aan labadeeda haamood tolon oo ka gaadhsiin biyo may cabbi jirin xooluhuna way guuri jireen dhaankuna waa guuri jiray habeen iyo maalin buu socon jiray aamina si weyn waxaa loo barbaarin jiray dee gabdhaha oo dhaqanka la bari jiray doorka ay ku leeyihiin qoyska bal hooyadu waxa ay gabadheeda ku tababari jirtay markii miyiga la joogay bal iga waran iyo siday qoys u hanan karto iyo waxyaabaha sida xooggaa loogu saari jiray iyo qiimaha gabadhu agtooda ay ka lahayd marka ay hooyadu ay gabadha xooggal u noqoto iyo siday howlaha ugu diri jirtay
waxa weeye waxay ugu diri jirtay xoolaha sida loo celiyo waa ku hadli jirtay maxay ahayto xoolaha sida loo celiyo rarada sida loo sameeyo aqalka sida loo dhiso dee gabadhan aqal dhisi aqoon oo raro samayn aqoon oo awr rari aqooni lamaba guursan jirin marka hore siday awrka u rarayso iyo siday aqalka u dhisayso iyo siday rarada u samaynayso iyo siday weelka u tolaysaaba la arki jiray oo ardaaga lagu baran jiray ama qoyska laga baran jiray markaa sidaa darteed ayay u barbaarin jirtay hooyadu qoyska waxay ku leedahay muhiim door weyn bay ku leedahay oo muhiima waana macalinka koowaad ee hooyadu waa macalinka koowaad ee caruurta ee qoyska siiba caruurta weeye hooyadu markaa gabadha sidaasay u barbaarin jirtay saasay iyana ku kici jirtay sidaa hooyadeed loo soo doonayba iyana loo soo dooni jiray markaa saasaa xoolo looga bixin jiray waagii hore gabdhaha dee xoolaha laga bixin jiray waa la qiimayn jiray iyana qiimay lahaayeen iyana waa la qiimayn jiray markaa sidaas ayay door weyn ugu lahaayeen qoyska hooyadu muhiim ahaan hooyada weeye qoysku
waxaa la sheegaa in haweenka miyiga jooga ay karti aada u badan ay gelin jireen barbaarinta xoolo raacista iyo qoyska ilaalintiisa bal ka waran markaad dib u celisa maskaxdaada xusuustaada miyiga noloshu siday haweenka ku leeyihiin iyo dhaqista marka laga yimaado barbaarinta haweenka iyo caruurtaba
waxay ugu leeyihiin dee wax walba waa baraysaa hooyadu wax kasta waxay kasta oo reer miyi ku kaco waa baraysaa lisiday baraysaa raqninkay baraysaa oodninkay baraysaa lisninkay baraysaa karintay baraysaa waxaasoo dhan hooyadu waa baraysaa qalliinkay baraysaa gabadhan qalin dee lamaba guursan jirin gabadha markaa la guursado ee la doono ee la guursado ee gurigoodii la geeyo guriga lagu aroosaya la geeyo iyadaaba neefka ugu horreeya loo dhiibaa oo la yidhahdaa qal oo laguba arkaa marka hooyadu barbaarin weyn bay qoyska iyo caruurtaba u leedahay aabbahu waa xarago guud sidaas ayaan idin leeyahay sidaa inaad ku barataan aamin marka la leeyahay gabadhaasi reerka way ku fillaatay intaan la guri gelin waa markeena waxa weeye waa marka gurigooda laga arko gurigooda siday u gelayso marka laga arko baa la yidhaahdaa leele gabadhaasi reerbay ku filanta siday gurigooda u gelaysa marka la arko wax walba waa ka mid wax kasta qaliinka ka mida aroorinta ka mida raacidda ka mida dhisninka ka mida samaynta ka mida dhisninka ka mida wax kasta waa ka mid marka la arko siday wax u gelayso baa la odhanayaa leele gabadhaasi qoysla joogsi weeye waa gabadh reer ku filan oo xoologoynaysa hala guursado ragga hore waxay odhan jireen waxyaabaha sida weyn looga soo gaadhay waxaa ka mid ah aaminay maadaama dhaqanka miyiga aad si aqoonaad u leedahay hooyadeeda ayay ku bannaan tahay boqolba u qalan tahay in laga bixiyo bal ka waran taas oo kale dadkaina dhegaysanaya reer magaalka oo kale adoo u faahfaahinay
waxa weeye reer miyiga hadeerba dad badan baa laga helayaa dadku sidii hore kama wada dhammaan magaalay soo galeen mooyaane dee kama wada dhammaan sidii hore hadeerba reer miyi waa leeyihiin reer miyigu markaa sidaasay maxay haytay u joogaan gabdhuhu
waxyaabaha hooyadu ay dardaaranka u siin jirtay gabadheeda intaan lala aqalgelin ama aan la soo doonin ama aan loo soo ardaadhigin ama aan la siinin geyaankeeda maxaa ka mid ah
waxaa ka mida waxay ku barbaarinaysaa oo fariinta usii faraysaa xishood horta in laga helo marka ugu horeeya waa in xishood laga helaa xishood xishmad xididtinimadeedu ay muuqato maxay tay dhaxdinteedu u muuqato waa in horta marka ugu horeysa laga helaa marka xiga waa in wixii loo dhiiba ay ku fillaataa oo ay ka adkaataa sidaas ayay u ballamisaa uguna barbaarisaa inagoo barnaamijkeeni sooyaalka ku jira maxaa ceeb ku ahaa dumarkii hore marka laga hadlayo dhaqankii soomaalida oo si weyn laysaga ilaalin jiray hooyadu ay gabadheeda ka ilaalin jirtay ayna kula dardaarmi jirtay
waxay kula dardaarmi jirtay mudadayaca iska ilaali iyo waxqabasho la-aanta waxgarasho la-aanta maxay haytoy waa in qofku wuxuu kaaga baahan yahay ama xidid ha noqoto ama marti ha noqoto ama tolnimo ha noqoto waa inuu gabadhu ay halkaa ka garataa waxa martidu uga baahan tahay markaa sidaa ayay u ilaalin jirtay una waanin jirtay ugu ballamin jirtay marka dee sidaasay u ballamin jirtay saasayna maxay hayto ay ku dhaqmi jireen saasaana waxaana ceeba gabadhaasi ma qali taqaan gabadhaasi ma raaxig taqaan gabadhaasi ma dhisi taqaan gabadhaasi ma dhisi taqaan waa ku ceeb soomaalidu waa ku ceeb iyo gabadhu gurigoodii bay ka tagto gurigoodii ma joogto waa ku ceeb gabadhu gurigeedu gurigoodii bay joogtaa gurigooda kama baxdo oo xoolahoodu waa dayaclaayihiin baa lagu ay habartu islaamtu ku tidhaahdaa marka waa ceeb wixii mudadayaca oo ka yimaada gabadheeda dee yabana waa ku ceebaysantaha keligeedku ma ceebaysnaa hooyadiina waa ku ceebaysantaha
marka laga hadlaya aaminay bal ka waran hooyadu marka gabadheeda lasoo doono oo kale maxay ku dari jirtay xilliga ay markaa barbaarinta laga soo gudbo oo ay guri guri ay dhisanayso oo ay rabto qoys ayno qoys raba inay meel soo degto ku dari jirtay aqalkii ay gabadhnimada samaysatay ayay ku dari jirtay gabadh waliba aqal bay samaysataa raarta ugu xidhan oo aan reer ku dhisan oo isku joog lehoo gogoos lehoo waxyaalo lehoo wax walba leh ay oo weelkii leh bay sii samaysataa dabadeedna maalinta laga soo doono halkaasay waxay u rartaa awr xariira ama laba awroo xariira ayay u rartaa marka wixii ay sii tabcatay ayay u raraysaa hooyadeedna la taacabtay ayay u raraysaa gabadhu hooyadeed
waxaa laga hadlaya aamina dhaqankii waa isbedelay dadkii magaalo u batay bal waxyaaba hadda sida weyn aad magaalooyinka ugu aragtay hoosu dhaca ku yimid qoysaska oo kale isku xidhnaantii barbaarintii gabadha oo kale batay bal ka waran magaalada xaalkeeda iyada wallaahi aniga magaalada waaba layga badiyaa xaalkeeda waaba layga badiyaa dadka aroosyada tegana ma ihi dadka filimada daawadana ma ihi waaba layga badiyaa aniga magaalada xaaladeeda waa layga badiyaa laakiin xaalad wacan laguma sheegayo oo maxay hayto dee miyigii baa kolleyba ka wacan oo ka fiican haddada anigu haddaan gabadh ahaan lahaa waxaan odhan lahaa miyi ha laygu dhiso arooska fardihii maxay haytoyeen dabaaldegayey wax kasta wax kasta wax kasta oo reer miyiya oo quruxleh baan odhan lahaa aniga ha laygu dhiso haddaan gabdhaha maanta jooga aanahay marka waxyaalo badan baa iska bedelayoo haddeerto waxaa naagaan dhowr gaadhi lagu gelbino loo tumino waxaa muusika loo garaacino dee maba qanacayso maba qancayso laakiin gabdhihii hore culashadii miyiga oo kale de waa uun waa ma taallo magaalada waa uun gabadhii dee waxbarata uun alleele waxbarata oo tidhahdaa waxbaan bartayoo jaamacad baan ka qalin jebiyey dee gabadhaasi waa ka yara duwanaanaysaa midaan waxbaba baran waa ka duwanaanaysa oo kale de waxaa la sheegay in waalidiintu isku xidhnaanta miyiga ay ku fiicnaayeen hooyooyinku
wax badani hadda gacanta uguma jiraan dadku hooyadu hadeerto gacanta wax badan uguma jiraan wiilkaiyo gabadhu dee markay istoonayaan iskuulkaasay isku arkoonayaan oo iyaka is arkoonayo hadday ugu bataan waa hadday yidhaahdaan waanu israbnaaye iskaaya siiya waa haddii intaa lasoo ogeysiiyo ayaaba muhiima oo xaragaha oo fiican waxay u yeeli jireen dee nimankii reermiyigaah raggii reermiyiga ahaa qiimay u yeeli jireen qiimahana waxay ugu yeeli jireen de way ku arki jireen markay reerkooda siday u dhaqayso ay arkaan ayay hunguroon jireen oo is odhan jireen alleelehe gabadhaasaa reer kuu dhaqaysa doon markaa sidaasay hantidooda iyo geelooda ugu
amine waxaa jirta hooyooyinka hore de waxay sooriyeyn jireen gabdhaha oo waxay u keeni jireen dhibaad oo muqmad bay usoo xidi jireen oo joog baa loo keeni jiray haatan iyo xilliga hore iyo magaalada adoo isbarbardhigaya bal ka war
sidii gabdhihii hore xeedhooyinka loogu keeni jiray dhibaada loogu rari jiray kuwa magaaladana hadeerto xeedhooyin waa loo xidhaayo maxay tahay muqmad waa loo sameeya waa naagiya kartideeda iyo nin iyo qiimihii qiimahuna dee raggu uma sinna oo sida dumarka dee raggu uma sinna dee ninkii keensada waa loo xidhayaa si fiican baa loogu xidhayaa xeedhooyinka marka magaalada waa la xidhaa waa la xidhaa adkayd inaan gabadha cidlo la dirin oo hooyadeed xoolo la siiyo iyada laga qaato bal waxyaaba aad usoo joogtay bal iga war
waxaan usoo joogay iyadoo aabbaheed yareed la siiyey hooyadeedna markay dhibaata keento yarad baa la siiyaa ay soomaalidu tidhaahdo dhabarjab baa la siiyaa marka hooyadana waa la siiyaa aabahana waa la siiyaa marka gabdho badan baan usoo joogay gabadh baa laygu yidhi dee run iyo beentooda maba saxaya anigu boqol halaadoo reer xeraystay si uu bixiyey garan maaye nin baa laygu yidhi boqol halaad oo baarqabkii iyo hadhuubkiiba le buu isku daray marka dee waana dhici kartaa soomaalidu waxba lama aha xoolaha waxba lama aho dee way dhiqi yaqaaniin marka dee sidaas waaba lay waan waan maqlay sheeko fiican baan ku maqlay oo la rumaynayey waxyaabaa looga baahan yahay hooyada dhanka barbaarinta oo kale gabadh iyo wiilba maxay tahay miyiga iyo magaalada labadaba adoo ka wada hadlaya aaminay maadaama aad hooyo tahay ee caruur soo korisay miy iyo magaalaba aad soo marta
labadaba kaaga waramay miyigana wixii lagu dhaqmayo ee uu qofku ku dhaqmayo bay baraysaa ee ah dantiisa magaaladana wixii wax dhigasho ah ama maadi ha ahaato ama qur-aan ha ahaatee ayay baraysaa oo odhanaysaa igala hadh intaan maxay haytoy noolahay aan kuu shaqeeyo oo dheerga kuu kariya waryaa waxbaro aad berrita igala hadhid intaasi bay odhanaysaa marka hooyadu marnaba kama caruurteeda waxay bartaa lamberkow hooyadu waa macalinka koowaad miyi iyo magaalaba waa macalinka koowaad
maadaama dee dhaqankii isbedelay noloshii iska adkaatay miyi iyo magaalo waxyaabaad kula talinayso hooyooyinka iyo waalidka maxay yihiinna inagoo ugu horreyn miyiga ku bilaabayna iyo isbedelka hadda ku yimi waxaan ku bilaabayaa aan ugu horeynayaa reer miyiga reer miyiga hadda inta inta maxay haytay ku nool gabadhooda dee inay wax baraan oo tulinka baraan oo ararada baraan oo lisninka baraan oo raacninka baraan oo dhaanka baraan oo rarninka baraan oo dhisninka baraan wax walba baraan ayaan kula dardaarmayaa magaaladana sidaas oo kale wixii magaalo ah oo wax dhigasho ah insha allah waxaan kula dardaarmayaa asalkeennii hore ee aynu soo jireenkeenna ahaa inaan la baabi'in qurun walba dhaqankeedii hore way ku adag tahay mana ay baabi'iso soomaalise waa loo cabsanayaa waa loo cabsanayaa soomaali maaha sidii hore marka inay dhaqankeedii soo jireenka ahaa ee weli ee fardaha lahaa ee geela lahaa inay baabi'iso maaha waa inay ku taxalluqdaa waa inay ku taxalluqdaa oo haweenka la ixtiraamaa oo maxay tahay dhaqankii lagu adkaadaa lagu adkaadaa sidii loogu adkaan lahaa loogu adkaadaa dhaqankeennii hore waa soo jireen waa soo jireen marka ninkuna dee waxbuu ku tooboonaa dee gabadhu islaamtuna waxbay ku tooboonayd gabadhu waxbay ku tooboonayd wiilku waxbuu ku tooboonaa dee dadba isma arki jirin waxna layskuma odhan jirin haddeerse ninkiina wuu iska dhaqaajinayaa oo meeshuu doonuu iska aadayaa wiilkiina hadduu doono meeshuu doonuu iska aadayaa hooyadii hadday doonto waaba keli arigii iyo geelii iyo dhaankii iyo aroorkii iyo wixii iyo maqashii wixiiba iyadiibay magaaladuna waa la mid waxbarashadii waa laga tegey waa laga tegay waata madaxa la dheeraystay waata suuqa la marayo waata sidii maxay ahayd si aynaan arki jirin anigu waxaan ku garaadsaday iyadoo gabdhuhuna raama leeyihiin leeyihiin raamo yaroo dhowraho shagaxshagaxsan wiilashuna food yaroo maxay ahaytoy food yaroo aad moodid in sidan loo soo seexiyeyoo hore loo soo fidhay oo jeegaan yar docda looga sameeyey baan anigu ku garaadsaday dhoorkan sidan madaxan dheer dhakadan xiiran qadaadka xiiran dhegta korkeeda ee xiiran waxaana inagu maana arki jirin hadeer dhaqan la bartayna weeye waxaana laga bartay iyo waxaan inoo danaynayn ayaa laga bartay haweenkii oo caruurtii lagu dayacayo ayaa keenaya dhibaatadaana oo aan wiilkii dee aabihii ka baqaynin oo uusan jooginba ama waa agoon ama waa iska agoon sallow sidaa looma baahna waxaa loo baahan yahay sidii hore muddo dayaca in laga daayo mas-uuliyad laysa saaro raggu mas-uuliyaddii buu ku wacnaa wuxuu ku wacnaa mas-uuliyaddii uu ahaan jiray oo la ahaan jiray ayuu ku wacnaa mas-uul darada waa laga roonyahay aad iyo aad baa looga roon yahay mas-uul darada maanta joogta ee wacyiga jooga ee dhaqankii laga tegey meye iyo magaalaba dhaqankii waa laga tegey magaalada siiba waa laga tegay dhaqankii la ahaan jiray waa laga tegey haddii magaalo la joogana dee sidan laguma joogi jirin si ka wanaagsan baa lagu joogi jiray marka waxaan leeyahay waxaan leeyahay dhaqankii ha lagu soo noqdo soo jireenka ahaa ha lagu soo noqdo ayaan leeyahay dhegaystayaal intaan ku kulmi doonno barnaamijkaasi mid la mid ah dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaasii nabadgelyo
barnaamijkaasi horyaalka dhaqanka waxaa laascano noogu soo diray waryaheena cabdikariim ulul haatanna dhankii muusiga ayaan jilleecinaa ku soo dhowaada heestan duurnimo ee barnaamijka rayadana heestaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa waa anigoo ibraahim xasan daandure oo idinla sidaayo nabadgelyo